manaas meesha waa laga manacsan karaa wاlkullu calى اljinsi اlmucarafi wayuqadamu waa la hormariyaa alkullu dhammaantood oo jamci mucarafka bilaam iyo bilidaafa iyo wama iyo waman dhammaantood waa la hormariyaa calى aljinsi baa laga hormariya jinsiga almucaraf ilmacrifeeyey shaygii ismu jinsiga loodhan jiray haddii ay isu yimaadaan oo tacaarudaan shaygii lagu macrifeeyey jamcii la macrifeeyey idaafa ama al ilaa aakhirihi ama ma iyo man lagu macrifeeyey waxaa laga hormarinaya ismu jinsigii oo walcasr ina alinsaana insaankaas waa ismu jinsi weeye maxaa sabab tahay markaa ismu jinsigaasaa la dibdhigayaa adoo kakaa la hormarinaya sababtu maxay tahay waa alixtimaal ahd ahdi ayaa ku suuragalahoo dee marka insaankaasoo kale meel ka mid ay ku timaado inuu machuud yahay oo mid gaara loo jeedo ayaa markaa ixtimaasha laakiin kuwan kale oo dee man iyo maadaasi waxa la yahay ahdiye ma ixtimaalaan haddii jamca tahayna waa laga yaabaa min baciid markaa inay ka ixtimaasho wa qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lam yukhas wa cindii cagsuhu wa qaaluu waxay yidhahdeen yuqadamu waxaa la hormariyaa maa eeladii kii lam yukhas aan la khaas yeelin calaa maa khusabaa laga hormariyaa oo taa macnaheedu waxa weeyaan haddii maalan ay dhacdo mararka qaarkood in caam takhsiis uu galay iyo caam aan la takhsiisin ay tacaarudaan waxaa meeshaa imanaya buu leeyahay kii aan takhsiisku gelin in maxaanku eda raajix yeelo oo ay xaqiiqadiisa uu baaqa ku yahay bay leeyihin kanna majaaziya waxba u guuray laakiin musanifka arrintaa waa diido wuxuu leeyahy wa cindii cagsuhu wa yuqadamu waa la hormariyaa cindii aniga agteeda cagsuka cagsigiisa oo macnuhu muxuu yahay caamkii makhsuuska ahaa ayaa waxaa laga hormarinaya maxay kii markaa aan takhsiisku gelin baa laga hormarinaya wuxuuna ku cilaynayaa haalib alcumuumaati mukhasasun cumuumaadka haalibkooduba waa waa la takhsiisiyey waxa weeye waalhaalibu awlaa min hayrihimna w markaa shayga haalibka ayaa ka awlaysan hayrkii halkaasaa musanifka iyo safiyulhindi ninkay odhan jireen iyo ayaa masalada qaba waalaqalu takhsiisan wayuqadamu waa la hormariyaa alaqalu ka yar takhsiisan yani takhsiis xaggii ka ku yar ayaa ka agsarkaa laga hormarinaya oo hadday tacaarudaan laba deliil oo midna takhsiis laba takhsiis baa galay midna waxa weeyaan shan takhsiis baa galay waxaa la hormarinayaa buu ku leeyahay yani takhsiiskiisu kuu yar yahay baa la hormarinayaa waaliqtidaa'u cala alishaara waayahay wayuqadamu waa la hormariya aliqtidaa'u dalaalatu liqtidaa' dalaaladii la odhan jiray cala alishaarati baa laga hormariyaa waaliimaa wacala aliimaa baa laga hormariya dalaalaadka aad hore u soo martay hadday tacaarudaan oo markaa naskii dalaalatu liqtidaa' yani maaragtay xambaarsanaa wax kugu tusinayey iyo kii dalaalat lishaara iyo dalaalat liimaa dalaalat liqtidaa la hormarinaya waayo qasd mutakalimka ninkan hadlaya maaragtay qasadkiisa dalaalat liqtidaa ayaa kusii xoog badan waayo waxalata kuwa haddaadaa sharxadii iska noqon hore ad soo martay wayurajaxaani cala almafhuumayni walmuwaafaqatu cala almukhaalafati waqiila cagsuhu wayurajaxaani maxaa dhaafay miha wayurajaxaani waa la raajix yeelaya ishaaradii iyo iimaagii cala almafhuumayni labadii mafhuum baa laga raajix yeelayaa mafhuum almuwaafaqa iyo mafhuum almukhaalafa waxaa laga raajix yeelayaa dalaalat alishaara iyo dalaalat aliimaa hadday labadaas tacaarudaan oo mafaahiimtii iyo dalaalaadkaas ay tacaarudaan waxa weeye dalaalatu ishaariyat aliimaa baa la raajix yeelaya sababtu maxay tahay waxa weeye kuwaasi waa waa mantuuq fii maxalli mantuuq weeye dalaalat alishaara iyo dalaalat aliimaa waa maxalli mantuuq mafhuum labada mafhuumna de mafhuum bay noqdeen walmanduuqu muqadamun cala mafhum waatay odhan jireen waaya wayurajax waa raajix yeliya almuwaafaqatu dalaalatu almuwaafaqa ama mafhuum almuwaafaqa dheh cala almukhaalafati ayaa laga raajix yeelayaa sababtu waxaa weeye mukhaalafadu mafhuum almukhaalafa marka horeaba xujiyadiisa laysku hayey kana hadal kama taagnayn waa la odhan karaa waayo markaa muwaafaqada ayaa xoog badan waqiila qiila wuxuu leeya cagsuu bay yidhaahdeenoo mukhaalafada ayaa laga raajix yeelayaa muwaafaqada waayo mukhaalafadu yuctabaru ta'siisan baa lagu ictibaariyaa bay leeyihiin marka laakiin ta hore ayaa xoog badan wabilahi towfiiq rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidi almursaliin wacalaa aalihi wasaxaabatihi wataabiciina lahum biixsaan ilaa yowmi iddiin uma amaa bacd qaala almusanif raximah allahu tacaala wannaaqilu can اlasl cinda aljumhuuri والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها إلا في الطلاق والعتاق ولو حين كسو قد جري baabkii maaragta tarjiixaadka ama rajaxaadka u ka hadlayey qaybtiisii saddexaad waa tarjiixu biictibaari madluuli اkhabar khabarku wuxuu tusinayo iyadoo la fiirinayo jaanibka in lagu raajix yeelo ayaa markaa qaybtan ay ka hadlaysaa umuur baana lagaga hadli doonaa wاnnaaqilu ka naaqilkee wax raraya wayuqadamu dhe wayuqadamu waxaa la hormariyaa annaaqilu kii naaqilka ahaa can asli asalka oo baraaal asliya ka rarayey kaa ayaa la hormariyaa cinda aljumhuuri qowlka jumhuurka haddaan qabanno oo haddii meeshii laba daliil ay jiraan oo tacaarudaya midkoodna uu xukum asliya qirayo oo sugayo midna uu yahay naaqil oo asalka uu ka rarayo jumhuur ahlucilmi usuuliyiintu waxay leeyihiin ka naaqilka ayaa la raajix yeelaya waayo wuxuu faa'iideynayaa xukun sharci ah xukun sharci oo aan markii hore joogin buu meesha keenayaa oo tusaalaha maalan ay shaarixu dhiganayo waxaa ka mid a man masa dakarahu falyatawada iyo xadiidka hal huwa ilaa bidcatun minka qofka dakarkiisa taabta ha weysaysto ayuu xadiidkaasi leeyahay xadiidna wuxuu leeyahay hal huwa miyuu yahay maxaanku dhahdaa dakarkii ama xubinkii ilaa bidcatun minka qayb uun jidhkaa ka mida mooye miyuu wax kala yahay marka labada xadiid midna asalkii ayuu baaqi ku yahay oo asalka ka baaqi ku waa keen labadaatuninka asalkii uu baaqi ku yahay oo dee qofkii waa weysaystay waana weyse qabaa marka inuu siisaa yahay baa marka asalkii ah qofka xubinkaa taabtaa weyse ha weysaysto waxaa weeye waa naaqil waa naaqil oo wuxuu ka soo rarayaa yani asalkaa ayuu ka rarayaa oo xukun sharci uu keenaya weysadina jabtay ah weysadiina jabtay ah marka caynkaa tahay waxaa weeye naaqilka ayaa laxoog lahor la hormarinaya mar hadday labadaas tacaarudeen waalmuhbitu cala annaafi wayuqadamu waa la hormariya almuhbitu kii wax sugayeyna cala annaafi kii naafiga uu xanfinayey ayaa laga hormariyaa oo haddii labada daliila tacaaruday midkoodna uu wax sugayo oo sugayo midna uu naafi yahay muhbitkaa la hormarinayaa saddex qowl baa waxaa ku jira ilaa taqriiban afar qowl baa ku jira ilaa afar qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay muhbitkaa la hormarinaya waayo waa liziyaadati cilmihi cilmi ziyaadaa ayuu markaa wataa ka muhbitka ahi waxaa tusaale ay u keenaan xadiidkii bilaal ee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu ku tukaday kacbada gudaheeda laba ragcadood saxiixulbukhaari ku sugan iyo xadiidkii usaama ee odhanayey markuu beydka soo galay oo maara kacbada uu galay ma tukanin marka xadiidkaa bilaal baa la hormarinaya waayo waa muhbit waxbuu sugaya markaa salaad inuu tukaday inaanu tukan inuu tukada markaa ziyaaratu cilmin ah ziyaaratu cilmin ah taas ayaa markaa la hormarinayaa qaarna waxay leeyihiin waxaa weeyaan wuxuu yidhi wahaaliuhaa dhe wahaaliuhaa sawaaun wahaaliu aqwaasha kooda sadexeeyaa sawaa'un waa siman yihiin oo labada maaragtay muhbit iyo naafi way siman yihiinoo muhbitkuna dee ziyaaratu cilmi buu keenay naafiguna wuxuu asalkii buu wataa oo wuxuu ku xoogan yahay asalkii markaa waa tacaarudeen mustawiyaan bay halkaa leeyihin adduun haalisuha mar kastaba ku yidhahdo kitaabka waana ku badantay masaladaasi qowl labaad baa markaa madwi ah oo meesha ku qarsoon oo aan lagu caddaynin oo haddii lagu yidhi almuhbitu muqadamun cala annaafi waxaa meesha ku jira cagsigiisa ayaa markaa qowlkii labaad ah oo taqdiimu annaafi cala almuhbit ayaa markaa noqonaya qowlkii labaad kii anfinayey ee naafiga ahaa in laga hormariyo muhbitka waa alictidaad athaani biاlasli oo kaa markaa dee naafiga ahi wuxuu wataa yani asal buu ku xoogan yahay kaasina waa qowlka labaad ka saddexaadna waa inay mustawiyaan mustawayaan yihiin ilaa fi اطalaaqi wاlcataaqi waayo wuxuu yidhi wayuqadamu lmuhbit baa la hormaraya iska dhe ilaa fi alaaqi furiinkii alaaqii mooyaane iyo walcataaqa xorayntii mooyaane oo markaa kuwa waxaa la hormarinaya naafiga naafiga ayaa musbidka laga hormarinayaa oo macnaha waxa tacaaruday hadday yihiin waxa talaaq ku saabsan ama actaaq waxay noqonaysaa markaa in naafiga la hormariyo waayo waxay leeyihiin asalku waa cadamu zawjiya asalka ayaa cadamu zawjiye ah asalku waa cadamu riq ilaa aakhirihi halkaa markaa waxaa ka soo baxay afar qowl oo khabarka muujibka talaaqa muujibinaya iyo cataaqa ayaa ka raajixa waayo markaa wuxuu leeyahay wkhabaru wannahyu cala alamri wayuqadamu waa la hormariya annahyu nahyigii cala alamri amarka ayaa laga hormariyaa oo haddii laba daliil ay tacaarudaan oo midna nahyi yahay midna amarkii uu yahay waxaa la hormarinayaa ka nahyiga ayaa la hormarinaya sababtu waxay leeyihiin dee nahyigu shayga layska reebay waa lidafci اlmafsada shayga lays amray na muxuu noqonayaa waa lijalbi maslaxa oo manfaca iyo waxaynu soo jitaa la rabaa waxaa weeye wa dar'u اlmafsadati أwlaa min jalbi اlmaslaxa ina waa qaacido oo in mafsadada lahor la riixo ayaa waxay ka mudan tahay in maslaxada la soo jiito saa darteed baa nahyigii iyo amarka dha iska hor yimaadaan waxaa la hormarinayaa buu leeyahay nahyiga ayaa la hormarinayaa waayo wuxuu yidhi walamru cala alibaaxati wayuqadamu alamru amarkii ayaa la hormarinayaa cala alibaaxati ibaaxadii ayaa laga hormarinayaa oo haddii shay ibaaxaa iyo shay amaroo laysfaray ay iska hor yimaadaan waxaa weeyaan amarka ayaa la raajix yeelayaa waayo waxaa ku sugan xamlu kalaami الsharci cala alxukmi الtakliifi yaani waxaa weeyaan hadalkii sharciga ahaa in markaa shay takliifa marka lagu xambaaro ayaa ka mudan ka kale waayo mubaaxu laa takliifa fiihi mubaaxa takliif kuma jiro marka waxaa weeyaan isaga axwad ah isaga axwad ah oo wuxuu axwad u noqonayaa waxaa weeyaan khuruuj fi cuhdati طalab haddii la iska doonay dee amar amarkii ama nadbi ama maxaan ku dhahay ama wujuub buu imanaya haddii ibaaxadii marka dee lagu caariday ay iska hor yimaadeeni markaa kuwa kale in markaa la ilaaliyo oo takliifkiisu markaa uga dhex baxo oo wixii saaraa uga dhex baxo saasaa markaa xagga dadaalka u fiican markaa siyaabaha lagu hormarinaya amarkana waa caynka ibaaxada laga hormarinaya waaya wuxuu yidhi wahaaliثuhaa aqwaasha ka saddexeeya haalidkeedu sawaa'un weeye way siman yihiin way siman yihiin oo markaa meesha maxaa ku jira in la yidhaahdo haddii lagu yidhi waxaa la hormarinayaa amarkaa la hormarinayaa oo wixii dee amarka ahaa oo yaani khabarulxadri cala alibaaxa ayaa laga hormarinaya marka saddex qowloo markaa inuu mid yahay amarkaa la hormarinaya iyo inuu yahay maxay ibaaxada la hormarinaya ibaaxada ayaa la hormarinayaa waa qowlka labaad safiyulhindi ninkii loodhan jiray baa raajixeeda kaa waayahay waxaa saddexeeya inay sawaa yihiin oo labadaba marka ay siman yihiin oo aan la kala sarraysiin la kala hormarinayn waalwujuubu waalkaraahatu cala annadbi waayo wuxuu leeyahay xaggaynu maraynay maxbaan gudbay yaa meanaa qalday adan qaldi ahaahay waa waxaa weeyaan walamru caalibax soo maahayn wاlkhabaru cala alamri soo maaha okaa wاlkhabaru cala alamri wاnnahyi wayuqadamu alkhabaru khabarka ayaa la hormarinayaa cala alamri iyo wاnnahyi amarkii iyo nahyigiiba khabarkii ayaa laga hormarinayaa oo dalaalada khabarka ayaa waxay tahay bay leeyihiin ka xoog badan xagga subuudka iyo sugnaanshaha dalaalada markaa nahyiga iyo maxaan ku dhahay amarka taasaa xoog badan bay leeyihin inta kale waxay leeyihin haddii aanu odhan sidaa aan la odhanna waxaa laasimaysa markaa dee inay khabarkii saadiq ahaa in la khilaafo oo khabarka halkan uu sheegayaan de waa khabarkii maxdiga ahaa khabarkii maxdiga ahaa oo waxaan meesha soo gelin bay leeyihiin inkastaad mooddo kiidaynu soo marro lafulwuruudka inuu saasi ka duwan uu tilmaamayo khabarkan qudhiisu aad mooddo inuu ku macnaynayey siiqadii amarka ahayd ee siiqadii khabarka ahayd ee bimacnaa amri ahayd maalan walwaalidaatu yurdicna iyo taasoo kale baan hadda moodayay inuu uu sheegaya maarata nasruuluudku laakiin halka wuxuu leeyahay khabarka maxdigaa loo jeedaa kii siiqadiisu ay markaa khabar ahayd macnihiisuna amar ahaa meesha kuma jiro buu leeyahay marka wuxuu yidhi waalkhabaru khabarkii ayaa laga hormarinaya cala alamri iyo wannahyi wa khabaru alxadri cala alibaaxa wa yuqadamu khabaru alxadri khabarkii mamnuuca ahaa ee la xarrimay ayaa laga hormarinayaa cala alibaaxati ibaaxadii laga hormarinaya ay markaa tanaan isku darqalday markaynu nihi alamru cala alibaaxa iyo taasi waa amarkii caadiga iyo ibaaxada laga hormarinaya kanna waxaa weeyaan khabarkii xadriga ahaa ee mamnuuca ahaa ayaa laga hormarinaya ibaaxada kaasaa markaa saddex qowl ku jira oo in la yidhaahdo markaa khabarkii xadriga baa ibaaxada laga hormarya waa alixtiyaad waa alixtiyaad oo ixtiyaadkaas wuxuu keenayaa shaygii markaa dee nahyiga ahaa waatayuna amarkaa laga hormarinayaa amarkana waxaanu soo sheegnay in ibaaxada laga hormarinayo waayo mubaax oo laga tago ayaa ka fudud xadri oo lagu dhaco de shay xadri haddii lagu dhaco waxa weeye markaa dee waa xaaraan mugti taasaana markaa ixtiyaad xaggeedna u fiicanoo waa khuruuj min alcuhda in laga baxo iyadoo qudin way soo gelaysa waayahay wahaaliثuhaa sawaaءun qowlka saddexaad aqwaasha ka sadexeeyaane sawaaءun waa siman yihin weeye oo marka halkaa waxaa ku jira ka labaad oo maxay noqonayaa in ibaaxadii laga raajix yeelayo khabarkii xadriga laga raajix yeelayo taasaa marka waxay noqonaysaa qowlka labaad ka saddexaadna waxaa weeye kaa odhanaya waa sawaa oo mid kastaba murajix gaar u wataaye markaa way siman yihin buu leeyahay waayahay wاnnadbu wاlwujuubu iyo wاlkaraahatu cala الnadbi wayuqadamu اlwujuubu wujuubka ayaa la hormarinayaa iyo wاlkaraahatu karaahadii cala الnadbi ayaa laga hormarinayaa oo macnaha haddii shaygii waajibka ahaa iyo shaygii nadbiga ay tacaarudaan waxaa la raajix yeelayaa wixii wujuubka keenayey waa ixtiyaad oo baraa'atu dimma in si loo maaragtay dimada qofka ay markaa u beri noqoto wujuubkaa la hormarinaya ila wujuubka waa shay layska dalbayo waayahay shay karaaha keenaya iyo shay nadbi keenaya hadday tacaarudaanna waxaa la raajix yeelayaa maa yaqtadi alkaraaha karaahada waxa keenaya la hormarinaya oo hadday tacaa taasaa la hormarinaya waannadbu cala almubaaxi fi alasax wayuqadamu nadbu nadbigi iyo sunniga ayaa la hormarinayaa cala almubaaxi mubaaxi ayaa laga hormarinaya fi lasaxi qowl asaxa haddaynu qabanno oo dee muqaabil asax baa markaa jirayo oo oo tilmaamaya in ibaaxada la hormarinayo iyadaa sahlan iyadaa maaragtay asalkii la socotay iyo waxbay leeyihin iyada ijmaal kuma jiro laakiin nadbiga waa dhici kartaa siiqadiisa in ijmaal soo gasho waayo markaa wuxuu yidhi wanaafi alxaddi khilaafan liqawmin wayuqadam waa la hormariyaa naafi alxaddi xadka ka anfinaya cala almuujib baa laga hormarinaya kii xadka anfinayey iyo kii xadka waajibinayey naafiga ayaa la hormarinaya khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno liqawmin qole aan khilaafayno ayuu leeyahay oo haddii ay tacaarudaan laba daliil oo midna anfinayo xadkii midna sugayo kaa tusinaya nafyiga ayaa la hormarinayaa waayo isaga ayaa yusri ku jira iyo fudayd oo yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wma jacala calaykum fi اddiini min xaraj markaa rafculxaraj baa ku jira oo ka xadka anfinaya in la hormariyo dhinacaasa laga midcsan karaa midda kale waxay yidhahdeen lianna alxuduuda tudraw bishubahaat xuduudda qudheeda wixii shubahaada waa laga ilaaliyaa waa laga riixa laakiin markuu leeyahay khilaafan liqawmin waa hazaali oo kale iyo wuxuu leeyahy waa sawa waa sawa iyo wuxuu yidhaha waa siman yihi waaye wuxuu yidhi waalmacquulu macnaahu wayuqadamu waa la hormarinayaa almacquulu kii uu macquul ahaa macnaahu macnihiisu macquul ahaado cilladiisu ay macluum ahayd almacluumu alcilla ayaa la yidhahdaa oo waxaa laga hormarinaya kii tacabudiga ahaa ee aan cilladiisa la garanaynin haddii laba deli tacaarudaan oo midna macquul macnaa uu yahay oo macnihiisu yahay in ciladiisu ay macruuf taho ciladiisa la fahmi karo iyo mid tacabudiya oo aan marka ciladiisii la garanaynin hadday tacaarudaan waxaa la hormariya macquul macnaa waayo isaga aqlaba bay leeyihiin isagaana waxa weeyaan yaani yeedhaya maan inqiyaad in hore loogu hoggaansama isagaa ku yeedhaya sababtu waxay tahay mar daad xikmaddii la gartay raacitaanka iyo kuda socodka xaggaasaa laga midcsanaya bay leeyihin والوضعي على التكليفي في الأصح ويقدم الوضعي حكم كي وضعي هذا الله مرينيا على التكليفي أي الله مرينيا في الأصح قول أصح عدين ولا بالدليل آه لو خبر أو مركضي تعارضان أو مدينة شرطي شيء قاس شرطي أيو تسينيا مدينة واب النهي أو سمعين تسابة الذي دينيه يا مركب عويا لوضع حكم oo dee midna waa daliilkii wadciga ahaa oo wadcigu wixii shardi iyo maxaa la odhan jiray dee wadciga ya sabab iyo maanic iyo shardi iyo wixii noocaas ahaa axkaamta takliifigana dee waa ti maaragtay wujuub iyo nahyi ila aakhiri marka waxay leeyihiin labadu axkaamta takliifigii shuruud badan bay leeday aan laga helin wadciga saa darteed baa wadciga lagu horumarinaya oo qofkan lala hadlayo marka takliifi la sheegayo waa inuu yahay ehliye maaragtay ehliyatulkhitaab waa inuu haystaa waa inuu waxaan fahmayaa waa inuu makanstaa waxa inuu sameeyo laakiin waxaa weeye wadcigii waxaa weye qofkii maaragta tawaallaa iyo qofkii haddiiba ku horreeyay cilmihii yaraa iyo dee axkaamta wadcigii iyada waa waa waa laga doonaya oo hadduu ninkii waallaa hadda dad wax yeelayo maxaa la samaynaya ya waa laga qaadaya soo ma haddii maxaan ku dhaha kii ilmihii yaraa uu tacaddi sameeyo axkaamta takliifkiisa soo gelaysa axkaamta wadcigaa waayo markaa taasna hadday tacaarudaan takliifkii wadcigii wadcigaa la hormarinaya fil asaxi buu yidhi hadduu asax ku yidhina dee meeshaa waxaa ku jira hadal oo takliifka in la hormarinayo oo waayo maqsuudun bidaat isagaa bay ku leeyihin isagaa marka loo qasdinaya isagaana agsar ah axkaamta loo jeedana waa taa waalmuwaafiqu daliilan aakhara wakada mursalan aw saxaabiyan aw ahla almadiinati aw alakara fi lasaxi waayo halkanna wuxuu ka gelayaa tarjiix bilumuur khaarijiya waynagina waxyaabaha lagu eego mar waa biictibaari sanadka raawiga biictibaari almarwi biictibaari maxaan ku dhahdaa bilumuur khaarijiya biictibaari madluul khabar arrimo badan baa markaa loo eegaya marka xagga laga eego umuurta khaarijigaa buu ka hadlaya waalmuwaafiqu daliilan aakhar wa yuqadam waa la hormariyaa almuwaafiqu kii waafaqayey daliilan daliil waafaqayey daliilkaasoo aakhara kale laba daliil hadday tacaarudaan oo mid uu waafaqayo daliil kale daliilkaasi kitaab ha ahaado sunna ha ahaado ijmaac ha ahaado qiyaas ha ahaadee ka aan daliil waafaqaynin baa laga hormarinayaa ka daliilka waafaqaya oo ka daliilka waafaqaya ayaa la hormarinaya oo tusaalaha waxyaabaha sharxu dhiganaya waxaa ka mid ah xadiidkii caaisha takhliiska ka hadlayey oo in kaana rasuulu llaahi sala allahu alay slam la yusalli subxa fayansarifu annisaa'u mutaraficaatin bimuruudihinna maa yucrafu min alkalas marka waktiyaasha waktiga qalaska oo goor hode mugdiga ah oo waagu markaa u wac un yidhaahdo oo laakiin weli mugdiguu jiro buu salaada tukan jiray oo geli jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waaye taa waxaa ka hor imanaya oo kale axaadiid kale oo xadiidka kale ee isaguna isfaarka tilmaamaya oo aslixu subxa iyo isfaarkii wax noocaas tilmaamaya marka maxaa la yeelayaa waxaa la leeyahay waxaa la hormarinayaa kaa waktiga hore tilmaamay oo wuxuu waafaqayaa daliil kale oo xaafidu calaa salawaati waayo muxaafadada waxaa ka mid ah salaadda in la tukado fii awali waqtihaa fii awali waqtiha marka labadaa deliil ee tacaaruday admudda daahirkoodu inay tacaarudayaan waxaa weeye waxaa lagu hormarinayaa kaa wax kala waafaqaya ayaa la hormarinayaa salaadda awalkeeda hore in la tukadaah ayaa markaa la ilaalinaya wakadaa mursalan wakadaa waxaa kuula mid a almuwaafiqu kii waafaqaya mursal mursal waafaqayey xadiid mursala aw amase saxaabiyan saxaabi waafaqayey aw amase ahlmadiinati ahlmadiina waafaqayey aw amase alakara inta badan fatwadeeda waafaqayay oo fil asaxi qowl asax haddaan qaban oo kii aan intaa midna waafaqaynin ayaa markaa dee laga horumarinaya wey wuxuu leeyahay dee fil asax hadduu ku yidhi hadal baa ku jire laba xadiis laba daliil hadday tacaarudaan oo mid waafaqaya khabar mursal ah yaaban xujiyadiisa la aqbalin b wain lam naqul bixujiyatihi oo dee mursalku caysa daciifu ka mid yahay rag baase xujaystay marka waxa weeyaan hadduu waafaqo labadii dalil tacaruda mid mursalka u waafaqo kaa mursalka waafaqa baa la raajix yeelaya kow wuxuu kaloo yidhi saxaabiguu tilmaamay isaga aqwaal badan buu ku keeni doonaaye oo ilaa taqriiban lixda inay gaadhayan baan filayaaye haddii laba dalil tacaarudaanoo midi uu qowl saxaabi waafaqo kaas saxaabiga waafaqay qowlkiisaa la raajix yeelaya marka qowlkaas saxaabigu haddaanu intishaarintin hadduu faafay oo aan cid khilaaftaan la helin muxuu noqonayaa ijmac buu noqonaya qaطci ah marka qaطci meesha hadduu yimina dee daliil kaloo markaa dhanniga caaridkiis wax weyn keeni maayo saqada dhanniyu bimuqaabil muqaabil maaragtay yani alqaطci waayahay wuxuu kaloo yidhi haddii laba deli tacaarudaan oo mid waafaqaya camal ahlumadiina ahlumadiina camalkeedu waafaqayana kaa camalka ahlumadiina ayaa waafaqaya yaabaynaan odhanin camalka ahlumadiina waa xujo oo dee maalikiyada waxbaa deliishada saasuu leeyahy oo maalan riwaayaddan xadiidka bilaal ee umira an yashfac aladaana wayutira aliqaama inuu adaankana shafciyo labalabeeyo iqaamadana witrigu ka dhiga ilaa un dee labada qodoba qad qaamat saraya mooyaane waxaa meesha ka hor yimi xadiidka abu maxduura oo tafniyada sheegaya oo aada iqaamada nafteeda in la labalabeeyo marka wuxuu leeyahay xadiidka bilaal wuxuu waafaqay camal ahmadiina markaasa waxaa la raajix yeelaya maxay ka witriga tilmaamaya ama haddii uu waafaqo labadii daliila tacaaruda mid u waafaqo fatwa alakar muftiyiinta fatwada intooda badan kaas aqrab ila sawaab uu leeyahoo kaasaa la qaadanaya markaa baydaawi iyo raazi iyo rag baa caynkaa lahoo musanifku qudhiisu arrintaasu sax yeelaya laakiin arrintaa waa la diidayoo rag kalaa diiday oo hazaali uu ka mid yahay oo leh haddii la yidhaahdo wixii fatwa alakar waafaqay uun hala qaato waxay keenaysaa altarjiixu bimadhabi bacdi almujtahidiin liannahu low saaqa buu yidhi altarjiixu bimadhabi bacdi almujtahidiin lansadda baabu اlijtihaad calaa bacdi alaakar qaar baad ka xidhay marka haddaad tahay qolada un fatwadooda badan hala raaco ragkaad markaa fatwadii ka xidhay markaa ijtihaad bay keenaysaa buu idhi walaysa qowl akar xuja qowl akarkuna xujo maaha saas wuxuu leeyay ninkii aan wadaadkan etoobiga ee maamed sheekh maxamed cali aadam kowkaba saadica markuu sharxinayo qultu wahuwa alaqwى cindi qowlkaasa markaa xoog badan buu yidhi oo inaan la odhan qowlka raacay markaa fatwa alakarka waafaqay baa la raajix yeelayaa kaasi ma xoog badna buu leeyahy oo hazaaliya qowlka halkaas ku raacay waaye wuxuu yidhi وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض halkaa markaa waaalisa wuxuu usoo laabtay saxaabiga marka haddaba waxaa ka hoos baxaya aqwaal hadduu sida duduuba kugu sheegay labadii qowloo iskhilaafay kii murska waafaqay ama saxaabi waafaqay ama ahlumadiina waafaqay haddaa haddana qowlka saxaabiga usoo noqdoo tafaasiil baa hadal baa ku jira marka wahaaliثuhaa aqwaasha ka sadexeeya في موافق الصحاaبiي صحاaبiga kii waaفقay in كاana hadduu yahay weeye صحاaبigii حayثu meeloo mayaزahu النصu نaسku uu soocadoo yaعni baabun abwaabta فiقiga ka mida naski uu soocay وadalika تusaaلuhu waxaa weeye ka زaydin زayd weeye في الفaraa'id فaraa'id lagu khaas yeelay ama lagu soocay yaعni waxaa ku jirta halkan ya لix qowl تaqريiban ama شhan bal waynu egi doona say noqotabe wuxuu leeyahay marka horaysa haddii laba qowl istacaarudaan oo mid qowlka saxaabiga waafaqo kaa qowlka saxaabiga waafaqay ayaa la qaadanaya kaas saas u aha ka labaadee markaa muqaabilkaa waa manci waa manci o de hadda waxaynu waa waa mancio macnaha wuxuu leeyahay ma aha kaa saxaabiga waafaqay la qaadan maayo waa manci kaas qowlka saddexaad waxaa weeyaan wuu tafsiilinaya wuxuu leeyahay haddii saxaabiga uu yahay mid nas uu soocay nas uu fadligiisa soocay yacni qowlkaa saxaabigu waafaqay ama daliilkaa saxaabigu waafaqay waa hadduu yahay mid nas soocay oo saxaabigaa si gaar nas u sheegay weliba mawduuci lagu soocay uu yahay oo maalan tusaalaha zayd oo kale zayd ibnu haabit saxaabiga la yidhaahdo dee waxaa weeyaan faraa'ida ayaa afradukum zaydan waa kii rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka haddii masale faraa'ida la ysku hayo oo aqwaali ku timi oo markaa midi u waafaqay qowlka zayd ibnu haabit u waafaqay kaasaa la raajix yeelaya sababtu waxay tahay waxa waxaa lagu soocado meesha loogu waafaqay zayd markaa nas buu wataa taas waa waayahay marka waa taas waa koowaad wahaalisaa taas ka wada wa raabicuhaa aqwaasha ka afreeya kiisa afreeya waxaa weeyaan in kaana axad ashaykhayn yurajaxu waa la raajix yeelayaa oo kaa markaa u waafaqay saxaabiga waafaqay baa la raajix yeelaya in kaana hadduu saxaabigu yahay axad ashaykhayni muطlaqan labadii sheekh mid ka mid ah oo labada sheekh wamay ahaayeen abubakar iyo iyo cumar waaye kaasina isna waxa weeyaan waa qowlka afraad oo iqtadow biladayn ee bacdi waa badantay horta abubakar cumar wa qiila qiil wuxuu leeyahay ilaa an yukhaalifahumaa mucaadun fi alxalaali waalxaraam oo qiilku wuxuu daba socdaa markaa qowl ba iska dha haddaad doonta isa qudhiisee wuxuu daba socdaa qowlkan axda sheekhayn buu daba taagan yahay oo wa qiila qiil wuxuu leeyahay macnaha yurajaxu waa la raajix yeelaya bimuwaafaqati axadihimaa midkood waafaqooda labada sheekh waa la raajix yeelaya waa ilaa an yukhaalifahumaa ilaa an yukhaalifahumaa labadooda inay inuu khilaafo mooyaane mucaadun mucaaduu khilaafo fi lxalaali ku khilaafo iyo walxaraam ku khilaafo aw amase zaydun uu khilaafo fi lfaraa'id uu khilaafo iyo wanaxwuhumaa mucaad iyo zayd kuwa lamidka la midka ah oo cali ah oo fi lqadaa ku khilaafo marka wuxuu halkan leeyahay qowlkan isaguna wuxuu tilmaamayaa yani in la raajix yeelo labada sheekhayn ee qowlka ay waafaqeen baa sax ah laakiin meesha waxaa yaallay waxbaa laga soo horeemado inuu mucaad binu jabal khilaafo oo labada sheekh ku khilaafo masalada oo masalatu xaal walxaraam oo taasna waxay cuskan tahay afradukum zaydun wa aclamakum bilxaali walxaraami mucaadun wa aftaakum ama aqdaakum dheh wa aqdaakum caliyun waka halkaasaa markay ku socotaa dee halkii horena way daba socotaa dee waxbaa soocay kuwan deliil baa soocay taas buu ka soo reebay masalada waayo ta lixaad mid iska noqon karto wa qaala ashaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi wa muwaafiqu zaydin wayurajaxu waa la raajix yeelaya ama yuqadamu waa la hormarinayaa muwaafiqu zaydin yani zayd ku waafaqayey fi lfaraa'idi faraa'idda xagge muwaafiqu zaydin zaydkii waafaqayey fi lfaraa'id ku waafaqayey famucaadun ayaa lagu xejinayaa fiiha ay fi lfaraa'id facaliin baa lagu xejinayaa oo xagga faraa'idda qudheeda wa mucaadin wayurajaxu waa la raajix yeelayaa fii muwaafiqi mucaadin mucaadka waafaqaya fii axkaami hayri alfaraa'id faraa'id waxaan ahayn kii mucaad ku waafaqaya facaliyin cali baa la xejinaya fii tilka alaxkaam oo macnaha wuxuu leeyahy halkan imaamu shaafici haddii laba khabar ay tacaarudaan hadday faraa'id yihiin yaa la hormarinaya laba khabar baa tacaaruday hadday faraa'id yihiin oo markaa midkood uu waafaqo zayd bnu haabit kaa zayd bnu haabit ku waafaqay baa la qaadanaya waayahay haddii uu waafaqo haddii zayd la waaye meesha wax waa meeshii saadalkii laga waayey masaladana oo qowlka macaad waafaqana kaa mucaad waafaqay baa la qaadanaya haddii mucaad meesha laga saaro oo cali mid waafaqay lena kaa cali waafaqay baa leegaya waayo shahaadatu nas baa taallo dee waxaa weeye zayd faraa'id baa lagu raajix yeelay lagu fadilay mucaadna sidoo ka xaal iyo xaraam calina qadaa marka waxay n walxaalu walxaraamu acamu min alfaraa'id xalaashii xaaraamta iyadaa ka caamsan faraa'ida walqadaa'u acamu min alxaal walxaraam isna waa ka caamsan yahay oo dee mawaaristi baa soo gelaysa waddaliilu akhasu muqadamun calaa cam ka akhaska ah iyo acamka laga hormarinaya markaa jansadas ku socotaa taasay ku socotaa waa wixii markaa caynkaasi faraa'idda ku saabsanaa oo faraa'idii haddii zayd la waaye cali baa waxaa yihi mucaad haddii mucaad la waaye cali baa yihi waayo haddii khayru faraa'id ay tahayna meeshiyaa soo ku soo boodaya yaa la hormarinaya mucaad dadi oo wixii xalaal oo xaraam yihi mucaad baa markaa wixii mucaad waafaqay baa la hormarinaya waayo haddii kalena maxaa imanaya cali baa imanaya intaas walijmaacu cala annasi وإجماع الصحابة على غيرهم وإجماع الكل على ما قال فيه العوام والمنقرض عصوه وما لم يسبق إلى آخره هلكن وحوية ترجيحات كبعض الإجماعات على بعض الإجماعات كإجماع إجماع أو إجماع مالك لغهر مري لغا راجح لما تعارض كي ما يدوب أيها هلكن كيني أو قياس بقياس كوري من كر إجماع وإجماع كوري من يسير لي هيلي إجماع بالناس كوري من كران والاجماع على النص ويقدم والهور مريا الاجماع اجماع بالهور مريا على النص نص كلا هور مريا ودي اجماع اجماع الدليل دليل كاس اما كتاب هذا اما السنه هذه هدي دليل ما رتي منصوص ونص اي اجماعي تعارضان اجماع الهور مريا سببت وحويه دورت مركه هور اجماعه ما من اجماع الا وله مستند اجماع دليل بوطا انا صوتان ijmaacu daliil buu wata waa qodob qodobka labaad ijmaacu yani waa waa ka aamin yahay nas ruux leh inuu galo ijmaaca lama nasakho laakiin daliilka maxaa ku soo bixi karaa nas daliil kaloo naskaba daliil kala marka waxa weya saas baa lagu hormariyey ijmaaca naska laga hormarinayo oo dee daliilkan lagu ijmacay macnaha waxa naskani meesha waa yaallaa oo daliil bay haysataa waan lagu kulmay khilaaf maha saas ku xoog badan isaa ka xoog badan markaa naska la yihahdo waayahay wuxuu yidhi waijmaacu asaxaabati calaa gayrihim oo wayuqadamu waa la hormariyaa ijmaacu asaxaabati saxaabada ijmaacood ayaa la hormariyaa calaa gayrihim calaa ijmaaci gayrihim gayrkood ijmaacood ayaa laga hormariyaa taabiciintii iyo kii ka dambeeyey waxaasoo dhan waa ayagaa dee ka sharaf badan oo hadyigii rasuulka iyo rasuulka in la mucaasiray haddii laba ijmaac ay tacaarudaan waxay leeyihiin ka mutaqadimka baa la hormariyaa se ijmaacii saxaabada looga hormarinaya maxay ijmaaci taabiciinta wataabiciina calaa taabiciihim saasay ku socota kulli oo waxa weeyaan waxaa kaloo meesha imanaya ijmaacii laysku waafaqsanaa iyo kii laysku khilaafsanaana maxaa la hormarinaya kii laysku waafaqsanaa la hormarinaya oo wuxuu uhi waijmaacu اlkulli calaa maa khaalafa fiihi alcawaamu wayuqadamu waa la hormarinaya ijmaacu اlkulli yani kulli oo markaa caamadiin ay soo galeen ijmaacoodii ayaa waxaa laga hormarinayaa calaa maa eladii kii baa laga hormarinaya khaalafa uu khilaafay fiihi gudihiisa alcawaamu caamadu ay khilaaftay oo haddii laba dayl ay tacaarudaan laba ijmaac hadday tacaarudaan oo midna mujtahidiintii iyo caammadii ee isku waafaqsan ya ka kalena waxaa weeye mujtahidiintii waa isku waafaqsan lakiin caammadii qawlkay ka yeesheen oo caamo maxaa laga qoraya caamo caammadii marka qawlkaa lagu ku leeyahay marka almuhim hadday saas dhacdo waxaa weeye waxaa la hormaray likan hadal baa ku jire waxaa weeyaan yaan ictibaar weyn ba la siinin kaa laysku wada waafaqsan yahay ee caamo iyo culamo iyo maaragtay mujtahidiin ba isku wada waafaqeen baa la hormarinaya halkan sharax wuxuu leey wafii haada nadarun maca qawli اlmusanifi fi اlijmaaci annahu lam yukhaalif axadu fii cadami ictibaari qawli caama waliyudiin alciraaqi wuxuu leeyahay halka kan isagoo kolley ku waafaqaya sarkashi buu umbadda ee ka soo gaabiyey kitaabka sarkashina hadalkaa waa lahaayo wuxuu leeyahay qowlkaa musanifku uu leeyahay ijmaacaas kulliga ah ayaa laga hormarinaya kaa u khilaafay kaa ijmaaca caamadu maaragtay ay khilaafsan tahay hadalka nadar baa ku sugan waayo hore wuxuu u soo yidhi lam yukhaalif axadun fii cadami ictibaari qowli caama caammada qowlkooda inaan la ictibaarinayn oo aan raad loo yeelaynin axadna iskuma khilaafin buusaa u hore u soo yidhi marka hadalkaa dee nadar baa ku jira warkiisa kan lakin waxaanu leenahay hadalka nadar kuma jire waxa weeyaan dee saa ma soo horo ma soo odhan caynka caynka hore ma soo odhanne wuxuu soo naqliyey markii ijmaca aynu ka soo hadlaynay faculima ikhtisaasu bilmujtahidiina waاctabara qawmun wifaaqa alcawaami muطlaqan markaa de wuxuu ku laazimay waxaan laazim ahayn shay aan markaa marka hore haddaan odhan maxaad ku laazimi bate illa marka hore khilaafka waa sheegay oo qowm baa markaa ictibaariyey in caamaduna waafaqdo khilaaf marka waa jira yaanu khilaafku ictibaar weyn yeelanne laakiin meesha uu kaleya hadda isagu cidinama khilaafin baad soo tidhi taasi ma jirto marka waxa weeyaan macnaha hadalkiisu markaa dee waddadiisu haysta walmunqaridu casruhu wamaa lam yusbaq walmunqaridu casruhu wayuqadamu waa la hormariyaa alijmaacu ijmaaci baa la hormariya almunqaridu uu baaba'ay casruhu casrigiisa u baaba'ay yani yaa la hormariyaadoo waxaa laga hormarinayaa dee kii aan isagu casrigiisii aanu baabi'inno weli raggiisi ay nool yihin oo baaqi yihiin oo dee kaa dambe marka khilaafka ka tago wata imaka ijmaca ka soo hadlayni waxay ka hadlaan ma la shardinaya inqiraadulcasri mise la shardin maayo marka hadal baa ku jiro rag baa kule inqiraadulcasriga waaba la shardinaya oo maxaa iraadaadka ka mid a marka iraadaadka haddii la inqiraad alcasri waa la shardinaya iraadka iyo bushaga ku imanaya maxaa ka mid aha yaa xusa ya waay marka waxa weeyaan kaas baa la hormarinaya ka maaragtay raggiisii ay markaa wada dhammaadeen baa la hormarinaya wamaa lam yusbaq bikhilaafin wamaa wayuqadamu waxaa la hormari maa ijmaaci baa la hormarinaya lam yusbaq aan lagala hormarin bikhilaafin calaa gayrihima baa laga hormarinaya qayrkood xagga matniga intaasuu ilaya lakiin malaa kutubta qaarkood ba waxay qorayaan waqiila almasbuuqu waqiila sawaaun sawidnima taalataas marka khilaafay geliyeeno waqiila wuxuu leeyahay almusmidinta la qiila almasbuuq waa la hormarinaya almasbuuq yani kii laga hormaa khilaafka ayaa aqwaa ah waqiila humaa sawaa oo isku midna waa leeyahay wاlcaصaxu tasaawi اlmutawaatirayni min kitaabin aw sunnatin walasaxu sidaa saxa ah tasaawi اlmutawaatirayni labadii mutawaatirka ah sinnaanshooda ayaa asaxa oo min kitaabin aw sunnatin ah وثالث أقواaشha ka sdحeeya تqadم السuنaةu suنة ayaa la hormarinaya لqwله عaزa وaجل لتubaيina للناaسi ma نuزila إليه haddii laba mتawaatir ay تacaaرudaan oo min kitaab iyo suنة ama dalaaladoodu ay sinaato xagga rutbada madaahiب baa ku sugan buu leeyahay waayahay oo asaxeedu waxa weeyaan waa tasaawayhima inay siman yihiin ka labaadna wuxuu leeyahay waxaa la hormarinaya kitaabka midna wuxuu leeyahy sunnaha la hormarinaya waa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim taas ayay markaa deliishanayaan ragga caynkaa tilmaamaya laakiin imaam ulxaramayn wuxuu leeyahay khilaafku maaha sunnaha mufasirada ahe sunnihii uun tacaarud ku iman karaa la sheegaya lakin maadee labada mutawaatirin waxaynu hore usoo ognahay qadciyan may iska hor imanayeen mutawaatirinkaso qadciyan maaha horaa u soo sheeg marka waa siman yihiin oo wax tacaarud ah markaa maba jiri karo inay siman yihiin baa marka laga qaadanaya macnaha way siman yihiin oo de waxaa weeye tacaarudna meesha iman maayo yaad moodaa inay raajix waaya watarjiixu اlqiyaasi biquwati daliili xukmi اlasli wa kownihi calaa sanani اlqiyaasi ay farcuhu min jinsi aslihi halkana wuxuu gudagelayaa qiisada iyo qiyaasaadka sida loo kala raajix yeelo waa baabka baabta ugu muhimsan buu ka mid yahay qudhiisu xagga tarjiixa oo bal qiisada wixii ah sida loo kala raajix yeelayo waayo marka waxaa weeyaan afar xaalo ayay u kala saaraanoo mar waa bixasabi alasli asalka marka la fiiriyo baa waxa lagu kala raajix yeelay oo tarjiixu ka iman xagga asalka mar waa bixasabi alfarci baa la fiirinaya mar waxaa weye bixasab alcilla ayaa leegaya mar bikhaarijin can dalika wax ka baxsan afartaa xaalo ayuu ku imanaya wa tarjiixu lqiyaasi qiyaaska raajix yeelistiisu biquwati daliili xukmi اlasli xukunkii asalka daliilkiisa daliilkaa xooggiisa ayuu ahaaday iyo wa kownihii buu ahaaday qiyaaskii uu yahay calaa sanani alqiyaasi qiyaaska waddadiisii mid haysta inuu yahay ay farcuhu farciisu min jinsi aslihi yaani asalkiisa jinskiisa uu ka mid yahay halka laba masalo ka hadlayaadoo horta waxaa weeye marka hore dee kowaad buu soo qabsada waxaanu afartaa mid un baa la eegaya bixasabi alasli ama xagga faraca ama xagga cillada ama khaarij waa kaa marka asalkiiba ku bilowday marka xaggaasaa kala eegaya marka laba masalu keeno mid waxaa weeyaan in la eego haddii laba deliil oo qiyaasi ay tacaarudaan waxaa la eegayaa mid waxaa la eegayaa asalka asalkaa deliilkiisa ayaa la eegaya oo marba labadaa qiyaas ee lla midba far baa la haleeshiinayaaye labadaa qiyaas mid walba asalkiisa daliilkiisaa la eegaya oo ka deliilkiisu xooggayi baa la raajixiyay oo haddii mid deliilkiisu yahay qaci midna daliilkiisu dani ayaa la hormarinaya daliilkiisu qaci haddii mid daliilkiisu mantuuq yahay midna daliilkiisu mafhuum yahay kee la hormarinaya ya ka mantuuqa u yahay haddii mid daliilkiisu yahay cumuumun lam yukhas midna uu yahay cumuum la takhsiisiyey kee la hormarinaya cumuumun lam yukhas khilaaf baa ku jira cumuum lam yukhas bay haddana saa soo marin waa yahay saa ku soco markaa taas waata hore wuxuu yidhi watarjiixu lqiyaasi biquwati daliili xukmi اlasli xukunka asalka daliilkiisa daliilkaa xooggiisa ayay markaa ku qodobta taas ta labaadna muxuu yahay waxaa weeye in midkood uu ku socdo calaa sanami اlqiyaas qiyaaska waddadiisuu ku socdo midna uu khilaafsan yahay oo markaa ka sanam qiyaas ku socda ayaa la raajix yeelaya hadday labadii qiyaas tacaarudaan oo macnaha wuxuu u jeedaa sanam qiyaaska waxaa weeyaan asalku inuu min jinsi farc ka mid yahay farcan lagu doodayo inuu ka mid yahay jinsigiisa asalkiisa inuu ka mid yahay oo isku jinsi ay yihiin tusaale wax ku caddaana waxay tusaale u keenaan maalan qiyaasu maa duuna arshi lmawdixa oo mawdaxada loo qiyaaso oo maalan la yidhaahdo mawdaxadii dee caddaatadii madaxa nafka haddii naaruut madaxu caddaanayey waa tii shan geela ahayd caaqilada taxamulaysa marka maa duuna mudixana muudixada loo qiyaaso waad garat sooma markaa maa duuna almuudixati muudixada waxa ka sokeeyana muudixadii deliil kaleeta loo qiyaasto oo markaa macnaha waxa weeye halkaa dee duuna almuudixati waa min jinsi duuna almuudixati oo maxay ah sharcigii lagu tanaasucayey muxuu ka mid yahay muudixadu min jinsi ka yahay warka wa garanta soo maha shaaficiyadu saasay qabtaan oo shaaficiyadu waxay leeyihiin waa in maxaan kulahay maa duuna almuudixana caaqilada laga raba ku dheeda muudixada heleeshanaysa waayahay qolyaha axnaaftaa soo booda waxay leeyihiin waxaa weeyaan waxaa loo qiyaasanayaa maa duuna almuudixa calaa kharaamaat almaaliya ama wixii mutlafaadka kharaamaadka kale u gelayey baa la haleeshiinaya muudixa waxa ka sokeeya oo falaa taxambalu maaragtay alcaaqilatu caaqiladu xambaari mayso warkaa ma garatay markay caynkaa tay labadaa farca lagu tanaasucaye markaa dee faraca lagu tanaasucayo oo ah duwala arshiga waxa weeye ninna wuxuu haleeshiyey maxay yaa muudaxadii buu haleeshiyey jinsigeedii buu haleeshiyey oo dee marka xaarisadii baa laga hadlay mugta xaarisadii iyo baadicadii iyo wix noocaasa muudaxada ka sokiyey oo nin jinsigeedii bay tahay taasu haleeshiyey ninna meel kale ula aaday oo wuxuu yidhi maaragtay waxyaabihii kharaamaadka oo kale gashiyadii kale wix kale ad geysatay baa la haleeshiinaya oo markaa caaqila qaadi maysa qofkaa laga rabaa marka halkaa marka laga eego nina wuxuu ku socdaa sana alasli oo qiyaaskii ah midana meelka ka maskaxiyey marka taasoo kale ayaa tusaale oo wuxuu yidhi wa kownihii ahaanshihiisa ayaa lagu raajixeelaya qiyaaskii calaa sana alqiyaasi ay farcu min jinsi aslihi wabilahi tawfiiq subxaanaka allah weli murajaxaadkii baynu ku jiray oo marka laba daliil oo qiyaasi ay tacaarudaan si a loo kala raajix yeelayo suwar dhowr ayuu sheegay oo mar in laga fiirinayo bixasabi alasli mar in laga fiirinayo bixasabi alfarci mar xagga cillada mar maaragtay umuur khaarijiya halka marka waxyaaba u ka bilaabaya waxaa ka mid a xagga cillada marka lagu raajix yeelayo ayuu tilmaamaya waalqaطcu biاlcillati aw idanni aw idanni اlaglabi wayurajaxu waa la raajix yeela alqaطcu yani kii la gooyey bilcillati cilladiisa la gooyey ayaa la raajix yeela ee la hormariyaa oo haddii qiyaaskii uu tacaarudo oo midna cilladiisu uu maqduucun bihi yahay mid cilladiisii la gooyey midna cilladiisu ay tahay madnuun ay tahay oo cilladiisu danni ay tahay labadaasina ay tacaarudeen waxaa la hormarinayaa qiyaaska cilladiisu ay tahay qaciga aw danni alaklabi mase yurajaxu waxaa la raajix yeelayaa adanni alaklab dannigii qaalibka ahaa ayaa la raajix yeelayaa oo tanna waxaa weeyaan haddii labadii qiyaasee tacaaruday oo danniyeynka ahaa midna dannigiisu qaalib yahay midna laga qaalibsan yahay waa qaalib iyo aklab marka waxaa weeyaan aklabka ayaa markaa la raajix yeelaya oo la hormarinaya wa kownu maslakihaa aqwaa wadaatu aslayni calaa daati aslin wuxuu yidhi wa turajaxu waa iska wa tuqadamu waa la hormarinayaa kownu maslakihaa yani maslaka cillada ahaanshaheeda aqwa ay tahay mid xoog badan ayaa la hormariyaa oo waxaa weeye haddii de masaalikulcilla waa inagii soo marray waddooyinkii ama duruqdii cillada lagula soo baxayey wayna kala xoog badnaayeenoo tartiibteeda kitaabka hore inagu soo sheegay marka waxaa weeyaan haddii ay laba daliil oo qiyaasi ay tacaarudaan oo marka xagga maslaga lagula soo baxay cillada ay kala xoog badan yihiin waxaa weeyaan waxaa lakawaa la kala raajix yeelayaadoo ka masligiisu aqwa u yahay ayaa la raajix yeelayaa wadaatu aslayni calaa daati aslin waturajaxu waa la raajix yeelayaa daatu aslayni mid laba asal u saaxiiba calaa daati aslin mid asal keliya u saaxiiba ayaa laga raajix yeelaya oo haddii cilladii marka loo celinayo midna ay tahay mid loo celinayo ilaa aslayni ama ka badanba midna loo celinayo ilaa aslin waaxid oo ay tacaarudaan yani asalkana waxaa looga jeedaa daliil daliileyn baa cilladaa maxaan ku laha dib u kale ku tusinayaa ama waxaa weeye daliil keliya ayaa ku tusinaya oo markaa meeshii ay ugu noqonaysa baa laga hadlayaa taa maxaan ku dhahay daatu aslaynka aba la hormarinaya ama iska badan tusaale iska soo hordhaweeyo maalan qiyaasu wuduu'i cala tayamum in hore soo maray fii wujuubi niya waysadii oo loo qiyaasa tayamumka niyada waajibnimadeeda tii qolada kale xanafiyaduna ay lahaayeen waxaa loo qiyaasanayaa calaa qasli najaasa ayaa oo cadam alwujuub ah lamaydhayo nijaasada dee lama niyeysan jirin markaa taas baynu wuduuwan haleeshiinaynaa oo waa jaamicu nadaafa ayaa laga eegaya marka waxaa laleeyahay dee aggan ibaadada xagga tayamumka marka la haleeshiinayo waxaa la fiirinaya waa jaamicu waa cibaadada waa kownu cibaada ciladaas cibaadadana usuul badan baa markaa ka markhaati kacayso dee waxaa weeye niyada waxaa loo shardinaya wax fara badan oo salaadii soonkii iyo xajkii iyo oo dhammaantoodba dee waa cibaado marka halkaas waxay leeyihin aggaa haddii laga eego usuul badan ayay markaa ciladaas loo celin karaa usuul badan baa loo celin karaa wa qiila qiil wuxuu leeyi laa maya qiilkaas waa maya buu leeya macnaha waxaa weeye waa siman yihiin huma sawaa ama daatu aslin ha noqoto ama daatu aslayn ha noqotee waa isku mid baa qiil ku leeyahay wadaatiyatun calaa xukmiyatin wa turajaxu waa la raajix yeelaa daatiyatun cilladii daatiyada ahayd calaa xukmiyatin tii xukmiga ahayd baa laga raajix yeelaa oo haddii laba daliil laba qiyaas ay tacaarudaan oo midna cilladiisu ay daati tahay midna cilladiisu ay xukmi tahay ka daatiyada baa la hor marinayaa oo cillada daatiyadii maxay tahay ta xukmiyadiina maxay tahay alcillatu daatiya maa kaanat sifatan lilmaxalli weeyaan waa ta sifo maxalka u ah yani wasfi qaa'im ahoo daatada ku quman masalan tucmiga oo kale tucmigu waa wasfi daati ah iskaarku waa wasfi daati ah laakiin marka laga hadlayo wasfiga xukmigaa waa aladii yahbutu tacalluquhu bilmaxalli sharcan waa kow tacalluqa maxalka ku tacalluqay sharci ahaan yani ku sugan oo sida tahaarada oo kale tahaara wax lagu cileeyey ama najaasanimaa lagu cileeyey ama alxilli waalxurma xalaannimaa lagu cileeyey ama xaaraannimaa lagu cileeyey waa wixii tacalluqiisu xagga maxalka sharci ahaan uu ka yahay kaas baa la yidhahdaa wasfi xukmi baa la yidhahdaa wasfi xukmi marka haddii qiyaaskii tacaarudo oo midna cilladiisu ay daati tahay midna cilladiisu ay xukmi tahay ka daatigaa baa la hormarinaya oo haddii la yidhahdo qiyaasu nabiidi cala alkhamri bijaamici sukri ama bijaamic aliskaar maxaa lagu cilleeyey marka ma cillo daati ah mise waa cillo xukmi ah waa cillo daati ah waayo dee jaamica ka dhexeeya nabiidka oo markaa nabiidka dee lagu ilxaaqinayo khamriga waa iskaar iskaarkuna waa cilla daatiya oo haddii la yidhahdo qiyaasu nabiidi cala alkhamri bijaamici najaasa ka warran iyada yaa waa xukmi oo dee najaasadu waa shay markaa xukmi ah markaa labadaas hadday tacaarudaan wixii noocaas kale ku yimaada waan tusaale soo dhoweyneyn waxaa la hormarinaya baa cilladii daatiga ahayd wacakasa asamcaaniyu abulmudafar asamcaani isagu wuu dabagediyedo wuxuu leeyahay xukmiga ayaa cilladaa xukmiga laga hormarinaya xukmiyada ayaa daatiyada laga hormarinaya maxaa yeelay lianna alxukma xukunkii ashbahu wuu shabah badan yahi o kayrkii uu ka shabaday bilxukmi xukunka ayuu shabah badan yahay oo in markaa dee xukunkii lailxaaqa marka shay la haleeshiyana xukun baa la raadinayaa in markaa xukunka xukunka la haleeshiya baa shabayu sii badan yahay buu leeyahay wa kownuhaa aqalla awsaafan wa turajaxu waa la raajix yeelaa kownuhaa yani cillada ahaanshaheeda aqalla ay tahay mid ka yar awsaafan xagga tilmaamaha iyo wasfiga oo haddii qiyaaskan tacaaruday midna awsaaftiisu ay yar tahay midna awsaaftiisu ay badan tahay waxaa la raajix yeelayaa ka awsaaftiisu ay yar tahay waayo waxay leeyiin lianna alawsaafa kullamaa kaanat aqal kaana tadaruqu alcadami aqal mar kastoo awsaaftu ay tiro badan tahay ay yar tahay dheh waxaa weeyaan inuu maaragtay ku yimaado waxa la yidhaahdo cadamka ayaa markaa aqal noqonaya yani bushigaa ku yaraanaya kaasa aslama laakiin kuwa badan waxaa laga yaabaa in markaa dee ciilo badan ku yimaadaan yani ictiraadaad qiil ba isagu wuxuu leeyahay waqiila qiil wuxuu leeyahay cagsuhu waa cagsigiisu yidhi oo maxay ah awsaafta badan ayaa maxaanku dhahdaa la raajix yeelaya eelkiis badan baa raajix yeelaya waayo waayo liannaha akar shabahan bilasli bay ku leeyihin asalka iyadoo shabaha badan waalmuqtadiyatu ixtiyaatan fi اlfardi wa caamatu اlasli waayo wayurajaxu waa la raajix yeelaa almuqtadiyatu ta keenaysa ixtiyaatan ixtiyaad iyo dadaal ta keenaysa fi lfardi fardiga loo ixtiyaato oo halkanna wuxuu leeyahay hadday istacaarudaan qiyaaskii cilladiisu ay keenaysa ixtiyaad oo shaygii faradka in dadaal loo samaysto oo maaragtay dadaal iyo ixtiyaad loola yimaado iyo tii kaan iyadoo ixtiyaadka keenayn hadday tacaarudaan ta ixtiyaadka keenaysa ayaa badan bay leeyihin oo maalan shaaficiyada oo kale marka ay leeyihiin baa tusaale laga dhigan karaa naqdu lwuduu'i bimutlaqi masi nisaa yani maaragta taabasho uun haddii ninka haweeney un ajniya u taabto ama dee reerkiisiiba hadduu taabto taabashadaasi waysay jebinaysaa bay yidhahdeen oo dee iyadoo khilaafsan maalikiyada iyo xanaabiliya qolyahaas waa khilaafsan yihiin qaarna shaha way leeyihin qaarna waaba jimaac ilaa aakhirihi oo taabasho khaliya wax jebin mayso marka waxay leeyihiin taabashadaas waxay keenaysaa iyadu cilladaa maaragtay ee laleeyahay naqdigay keenaysaa oo taabasho khaliya ahi waa axwad waa axwad oo dee hadhowta haddii las kiis layska daba keeno la yidhaahdo ninkii taabtay markuu taabtay ka weysaystay iyo kii aan isagoo markuu taabtay ka weysaysan markaa dee waa la bushin karaa waa la odhan karaa faradkood ka tagtay adugu adoo waysa qayn baa dukatay laakiin hadduu markuu taabtay iska weysaystay yani taasaa dadaabka u ron bay leeyihin iyadoo de kolle masaa'il daliil bay leedahay adiladeedu adiladeedu markaa dee rasuulkunbaa dee lagaga dayanaya arrinteeda oo tusaalan baa looga jeedaayo dee rasuulku intuu taabtay way tukaday markaa rasuulkaa markaa lagu dayanaya lakin waxaan uga jeednaa un maxalka maarata xagga suraynta tusaalaha unbaynu uga jeednaa waaye wa caammatu اlasli wa tuqadamu waa la hormarinayaa ama turajaxu waa la raajix yeelayaa caammatu اlasli ta asalkeeda caam yeelaysa oo cilladii asalka caam yeelaysa iyo tii aan caam yeelayna takhsiiska gelinaysay takhsiis u gelayey waa la kala hormarinaya oo macnuhu waxa weeyaan cilladii xukunkeeda yani xukunka asalka caam yeelaysay iyo tii khaas yeelaysay ta caam yeelaysay baa la hormarinaya markay tacaarudaan oo maalan tusaale haddii la yidhaahdo ribadii burka waxaa lagu colaynaya tucmi markaa ucmigaa lagu ciliyey wuxuu keenayaa xukunka oo qaliilkiisa kaiirkiisaba markaa ribadii inay gelayso shaygii burka ahaa ama ha yaraado ama ha badnaadee ayaa cilladaa ucmigu keenaya waayo ucmigaasi wuxuu amimayaa wuxuu camimayaa afraaddii burka oo dhan buu camimayaa afraaddii burka oo burku ama sacab ha ahaado ama galaan ha ahaado ama ha ahaado kiilo ha ahaado ama ha ka yaraado ucmigaas cilladaas way camimaysaa afraaddeedii oo dhan haddii lagu cilleeyo kayl waxa la hadii lagu cilleeyo oo leeya burka cilladiisu waa kayl markaa ibtiraadkii dee iman maayo oo meeshu waxay noqon kartaa in takhsiis meeshii la geenayo dee xafna oo kale wix sacaba ama baabaca muggeed kayl lama yidhaahdo wakiil ma aha markaa halkaa wa takhsiis baa galay oo waxaa la leeyahay wixii markaa xafna ka weyn unbaa markaa uu gelayaa maxay ribadu way gelaysaa waayo halkaa waxay ka yar dee kayl makiil lama yidhaahdo marka waxay noqonaysa hadii labadaas tacaarudaan oo cilalka noocaas ay tacaarud ku yimaado ka maaragtay afraaddiisa iyo asalkiisa camimaya ayaa la raajix yeelaya waalmuttafiqu calaa tacliili aslihaa wa turajaxu waa la raajixaya almuttafiqu ta laysku waafaqsan yahay calaa tacliili aslihaa asalkeedu in waxa lagu cileeyo ayaa la raajix yeelayaa tii iyadoo aan laysku khilaafsanaa asalkaysa waxma lagu cilaynay mise lagu cilayn maayo taasaa laga raajix yeelaya waqadiman maa xukmu asluha jaraa mucallalan wifqan ladaa manqabara waa kii maraaqigu odhanaysa oo haddii markaa laba shay ay istacaarudaan laba qiyaas oo midna cilladiisu hadii goor moogtahay farca asal baa la haleeshiinaya marka xukunka asalkaas cilladuu lahaadoo cilladiisu in wax lagu cillaya waa muttafaq midna in wax lagu cillaya waa mukhtalaf fiihi waa la isku hayey ma lagu cillayn kara mise lagu maclayn karo maxaa la hormarinayaa ka muttafaqu ah waaye wuxuu yidhi waalmuwaafiqatu alusuula calaa muwaafaqati aslin waaxidin wa turajaxu waa raajixeelaya almuwaafiqatu cilladii waafaqaysay alusuula usuusha waafaqaysay calaa muwaafaqati aslin waaxidin mid asal keliya waafaqaysay ayaa laga raajixyeelaya ayaa laga raajixyeelaya waayahay oo macnaha wuxuu u jeedaa cilladana waxay waafaqaysaa usuul fara badan oo shareecada ka mid ah waayahay midna waxa weeyaan asal keliyunbay waafaqaysaa asal keliyay waafaqaysaa marka waxa weeye taa usuusha badan waafaqaysaa ayaa la raajix yeelaya taa usuusha badan waafaqaysa waaye marka tasliisu ra'siga malaa u keeni jirin tasliisu ra'siga weysaysiga haddii loo qiyaasto tayamumka iyo iyo waxaa weeye haddii loo qiyaasto waa falaa tasliisa bay leeyihin oo dee tayamumka markaa iyo qofka iyo marka la masaxayo waxaa weeyaan maaragtay waa mar keliya uun haddii maaragtay asal kale loo qiyaastana oo masalan baqiyatu wuduuda kale looga qiyaastana xubnaha kale la maydhaya iyo iska uun soo dhoweyne marka waxay noqonaysaa dee in ay waafaqday markaa dee usuul badanoo oo wejigii maxaa la maydhaya saddex jeer soo maaha oo gacmii maxaa la maydhaya saddex jeer oo lugii maxaa la maydhaya saddex jeer saasay u jirta qiila aw almuwaafiqatu cilatan ukhraa in juwiza cilataani qiila qiil wuxuu leeyahay turajaxu waa raajix helaya almuwaafiqatu cillada waafaqaysa cilatan ukhraa mid kale waafaqaysa waase goorma in juwisa haddii la banneeyo cillataan in laba cilladood shay keliya in laba cillo lagu cillayn karo de waynu soo marray waana taraajixa ee iyana saasa lagu hormarnay oo tii waafaqda cillo kale ayaa maaragtay la raajixay iyo tii aan waafaqin hadday tacaarudaan wamaa habatat cillatu biاlijmaaci faاnnasi alqadciyayni faاdanniyayni faاliimaai faاsabri faاlmunaasabati munaasabati faاshabahi faاdawaraani waayo watuqadamu waa la hormarinayaa maa aladii kii habatat ay sugnaatay